ma hada al-shabaab mase askariga al-shabaab si diyaaran qof sidaan hob ilaahay qof sidaan rabo jin kala fidan magaaya meel rays ciid madow maday meesha maga dheeraamay waa gududow al-shabaab meelku ku beeraya ee walan ee la garsamay boo looga tashkiili mudana galaayna ma aan galay ahe jihaad axbadi oo dugrooga ee la garas markaana may waa jihaad alinbaawo sidaan ka bani korkoraan dhajiyey fofka wayna tumo isiyeed u fahay reer elgaras leh reer gudun leh reer tiyeelu leh markaan wan loo sii qaaday arigowna dhajiyey arigoo hubseeni may kooyay dad oo foof eh oo gobolooyin kale kudhigo ilaa hiilan ku kusi ilaa baayla ku qaaday ilaa kool ku qaaday ilaa jubbooyin la ku gaan may haytay mudhooyin haddii lamudilla ha ku wareegda afarsan gol ha ku wareegdiyo marka dhuboona nin furi dhubowkiina nin furi baa haddi samay buwaaye adiga saddex bilood ka jaran bil saddex haduu hana hiri obna hana hiri anmahi edehi jufad jufada galeen dadkooba qaar meelayn qaadayahin gaadiidka darawal qaar meelayn qaadayahin fursaante qaar meelayn qaadayahin gurmudka qaar meelayn qaadaya zakawaadka ama maaliidka kohokohow adlag iyo mana amarkama booska maa ka eedayahin jufadi jufada raga duurku raga duurka oo dagaalooyinka kaqalmayba qaadaw mase ragamayba waa magaalooyin kaga difaaco inta badan markan jufada wadanka eedii ya galeen maa ku horgelaya jubbooyinka maa ku horgelaya shabeelada hoose maa ku horgelaya hiiraan iyo ku horgelay dagaalooyinkiina hugib qaadaday ilaa haddii laha ku bilaabo dagaalkii burdaar ee hugib qaadaday hiraabjimahayta tagalni burdaar may kasaale barigii hiiraan maana waraasima hiiraan laakiin barigii hiiraan hiraabti may bo meele ka weerani dagaalku may bo unugaan markii sadisaa haytayna hakuban dhaawac iyo dhimasho meele ragbadaa ka deerti tiradii haddii ragga dhamadii oo hadii meeliyaanu oo kasaarada mana una halii deertii labaad kow gofo dhaawa far badan isku jari qaaraa may buwa dhatilahan kurtabi qaaraa laha qaadadi mana dagaal kale may buwan may buwan u qaadeen may kuma tahay suune isla hiiran jeegow kaas may buwa hiligii salaadee suune may buwa qaandi hiraabtee bilaawday ilaa mayba socdayhee tum ilaa masisaa marka yesoy geo dhong mar dhawal sig adaw mar oo dadamel sig adaa mana asuna dimishis gawan laakiin dhawa badana dhawaas ni ednin dhawa laakiin dimishis gawan ee markaan ay buu dagaalka oo saddexdan ugu gaadeen ma haysan jawahay ee dagaal ku hor duqeyn bilawti yalla si duqeyn magaalada hormuud yalla si duqeyn bay babaale show meel oo hooga shid shid mana laa mana isii duqay kadib markan may waa lamanka oo qoy galaxy ee magaalada gal kaas ma baa iska daayay laa waa ka saar ma baa ama ma iska daayay sideed dagaal may boo may boo ya ya ya dhib ku lahay may kala shaqeeyo sideed dagaal may boo isuuna may boo ee muku dagaalin laakiin dadka mas'uuliyiinta ama kaga jiisu dagaalkii horeeyay isuuna may baa jamaa abdalla ikhtala jibuy suu sheesi jiimana ragna ku qaadi kimiisi darawal hayaa dagaalka labaad ma baasunahay kii haddii inka dambeey bol marar isunamay booye inti dagaalkan dhiina ku hor iyo isunamay booye hiiraha may boo dadku qaadi yaa kusii qaadi may jiiri mila raba ugu waji madaagmiyaan sakooyen dagaalka ku hor mila ka shiran mila ka shiran kidoo dagaalka la gaadi marka tiris maxaa laakiin lama ka tiib mila gali unu katiiban gordaan saddex boqol katiibadi maana saddex boqol maana aan gordaan laakiin lama ka teebo waan ka targel markaan yoon meeleedana may boo hiraab dagaalkaas dhii hiraab la maada may boo duqayn bilaawti iyo haddana ku sido may daraawan haay may boo lana rabo abdirahmaan oo ka marna may boo garwin daraawan haay muddo hal sin seed bilood seen hadda qiyaasaa daraawan haay ma hayo odayga guud oo jafada oo hiran yaa haysin ilaa hilligaa samay may booya gaaren sii wadaayay harsan isiyad bilowsiga gaaren sii wadaayay haddaan ku tabiisay noole haddiina ku tabaay sharma qobni hiirahan ku tabi al-shabaab may buu halanka haddii ku aaminsan ama cadaalad may buu geedka ka shaqeeya hayta wallaahi bilaahi lanfool una soon cadaalad meelee maa ku jirto lanki cadaalad ku aaminsan ayna ku aaminsane ayna hadda ku kuwa al-shabaab في الدين هان هدول الفيلم كده كمان كنت قران كنت كده اللي كده كمان ومع ذلك ما يبغى بقول المسلمين ما يبغى يلها قبس ذا شك مش شبهات هبل هبل سكين هبل ما لا قبس ذا ما تريكو دولي لكن سكين دبل افر بوس ان بول لكن كويس ذا وما يسوس تسلين هاي تسلين قاس تلا يسوي ويسوعمون جيجة تدل تدل دمبي لك إيه يسأل لك هاك إيه دين كويس موتي لك هذه كاشني أنا أنقرأه ولا هاد تكجر من بول حسين يا صوب ستين هجاك ولا سهير نادي يبي لي ولا مركب بهاس تربس حتى كتين الكيلو بسر وعلى ما أفلاتي مركان عدالم لي مكجرت لأن كيكو آمن سنة أنا هدن أرجع من بكم مطلها وخاصة هدا جول بقول يدي إن كوريت لأن أنا اللي يال لما هتلوك أروري يبغى يجرس وبيال مسويلني يال اللي كشكل رني ما يبغى لتشا دولي وبياله دولي oo weelin halbaadiyahda welig yelsikus imagaas shamblo dibol ahay walna wala ka waay midha bahan ka sabab waay mid kale wala si dheerdan la ana kale yaa may ku waa laakiin wala dhawada waji dilay wal dhawa mi malan la tumay ngam wala ka yana may boo may boo dadta adiyi soo dambilaan ee kitaab warano malku wala فهمتي وفكم ما يبغى يو جرد اللي انت حفظها يعني بدي laakiin qofka rafaadayo inta badan qofkii hadii qobadaan yoo rafaadayo la jirdalo kadib laakiin dilaw laakiin oo soo hoose lin dilaw ma wakin jaw boqol qof had ma wali weysin noolina hirnina hadii meelinin kayn oo soo ku dilay basasiyo may boo inta badan ee hoblan kala ku shaki laare ma dhaafaan waan ku shoodan mala mid kale ala jawaab guuto ku batay ama afar ama shan qof haddaa ku bata oo nin murmus ku bata walla maahay mana arsawaad ma ku bahay lamin arhaw jaash yaa ku bahay marka in hal qof oo amar diidad sameeyay mata lama qof walku yaa laakiin haw mudo guutaa bata ma yidhaahda weli bartangal ka tawada ilaa ma buwa jaash weli walla maaleya markaan al-shabaab may buwa intaa kas may buwa waxyaabo badan haddii kan soo garan unku taargayna may buwa kasi aragi ومع ذلك ما يبغى وفكم مسلمك may boone isku dhaaf la hire isku dhaaf la jidde qofku muslimka in la aayo bal ogol saastin may boone muddo geeke kitaabkan gabdahan فهمتي ما هي دق دق دي وحيوان هي دق دي ما يكون مطلع إن أنا كلها بسلم ملي رواد أنا كوي دق ساي دلت فكرة زمان دي دي ففيري كدب حرما أكون بنا الدل سيجي ما كدب سيجي ما سيجي حدها قدر ما كرمه ولا هكسر أنا وين حرام كلام حرام بلي reer qaaran la ku yaaw dowlad inuu qofsada ahaan la siin dileemis la siiyey qofsaan la ku yaaw la ku yaaw aniga may buu meelha maran weysaniin la ku yaaw aniga herri weysaniin la ku yaaw buu ma fiyaa inta ku baan goyaasan yaa boqolaal hadib gaara hal dheer kumu tahay sheeg waada kumu tahay afgoyn lana raa kumu tahay lana raa hoosa yeesun kumu tahay so kumu tahay iyo khudba hadda hadda dhow sheeg waada hadda dhow hada oo haddana baa ilaa isaga ku arag jinaado may buu haddii run atiyo aaminsanyiin ma arki kasta dhiyaas gala filan laakiin ma galayn askartamay buu lanku abaaduliye oo oo oo yar ilan abaadule yar laakiin nidig dhibe ka anka weyn may fadhiya he yana dhoe isgaarsiin meel dhimay may dhaawace may hoggaa ku hogaa magaal ma galo haddii markamay buu jinaayaadka masuuxad aad ku teegayni dhiyaas gala filan may buu meel ka wada kornaa he lasuug hadda boqol hadda rooga laga masuulanga isu roog sheekdaraban ismangaraar dhimana yarrew mana ya ismangaraar ilatayaa markin may bo ismangaraar sun may may hooseedaa lagmaha tiri mana gowleen hadda soomaaliya hiiraan iska dhabaada meel goolon saaran malaabi laakiin boqol hadda weejid oo kaleeto wadoga saarad mana maanu ka hadalay laakiin marka may bo isku hadala mayliya jaqada malnaa awka mayliya qorsagaada mana muka hadalay يمكن ليزن هدي على شباب السو شباب السو سي ليز وخاصة أنا مخبوك على هديك ليز وضد جو يمكن ليز ما يبغى وضد جو ده كان قدام تعرف مقابلة الآن ده تيجي ولا جمعة ده مقابلة الآن هديك سؤال أنت يلو ده ميرو ولا لا رام متعود أفضوك من اللي من اللي نقول ده ميرو ما تري متعود أفضوك لروها مرك ما تري ده الجو هو أفضوك ساسي هذا هبان أجرسك كوين ده قبضة ما نقول الآن لكن ما تريو وديك ديم ايه كي على كي تفاقوا في سكي ما انقص ما سكي لي نوك دوكو ملام مكو الكورو نوض مكو الكورو على هادو بالنسبه لك ما تري ما كاوين ولا شاو بلا ما بلاد marka inkastoo shafiiciyiin askartadii waan badan madaha laakiin kajaawaynin markii madahaasooda kagaawaynin askartoosaasaasan badan haddaba isla jeesidan baatirigan donan baa laakiin jeesidan hoggaansin
diyaaringa inta diyaar diyaaran yaynga allan allan kelin fadaw dhab dhab ogsade mu kawala hadda kale ba gowada daw dhifu musi ha gowada musi qobse wan kuda goran marka ma arko may bo di dinid hol kiteenin muslimin da sai bo sunan galfan dawlad may bo dan gurowni hadda la shabaab bay dawlad nolol ka arda dhaafas oo nordan aan heen inta gurow hol lamankaas oo ka arageen lamankaas ma di dinid ma haysan may bo ka arageen ma reehin krab badan korontii gowdan jir dilaan aar kaga katawadaan macnaha hadda midaan inta kooyin wallaahi bilaahi may boo soo dhaweyn midaan inta kareeyo oo lahanka ugu koran baladka dhaafa hal es garay oo may buu hoogaa yar adag dhamagaas nimanka nahartasiyo nahartadaa hadda inta may buu hoga dhamaan matala intaada kooy dhalinyaradiisa guud ahaan oo khaasatan hadda may buu ku jeeda may buu gobolka boqol isku meel isa hada yarne ama may buu hadda geedka hadda magaalooyin kale sii roogaan ama duur sii roogaan may baansheegay dhammaantii oo ina isku wada kuwan geba joog habbadan werin wamaa daalika may buu al-shabaab anina gorada yoona gorada la hadda inshaa male dhalin badan haddaba diyaar eh asii socoto may buu sadar rajeeyaan markaan min mayba indigey mayba faraya inka baaqay gabadheena mayba isku wada kuwan dowladdan kuwan ama shaqaysadaan ama asgaranadan macnaa horlama maanaa ka noladan haddii geega lanka ku aaminsan lahay dowladda ni mayba lankiyeen dadgumaadaas aniga ka imaanaa boqolkii gara alshabaab dana galaa eh dowlad soo maad alshabaab dad duwan gaabay ma kurtay inaan kom saakin ilay hoolo qbaad infaaqular dinka gibida kutaab ilaahay inta lisku qbaad maahin alshabaab da askarnada aan sanood geeyka dagaal antumuna mahayto alshabaab geeyka dagaal antumuna adduunka malku wala danka hadoo gurooga meeka aalaasa ina dowlada waan jaran laakiin alshabaab unu hadduu ku qoonay gordaan mee haddii geeyka awood ka leeyin mise awood dhalaaleed mise awood gaadeed mise awood asgareed malku dhago ma hada al-shabaab mas askeyga al-shabaab si diyaaron qofsadaan hob ilaahay qofsan horta waa jinniga la fidan jibooyinka doon weli jibooyinka haddii hob gad ka leha galle hal askari banaan mudhoo hal askari banaan mudhoo mada kale baayooyin goodin iyo waxyaabo badan laso gadhaa diyaaray inaydan qofsadaan haddii tusaale ahaan hadda hiiraan dookula kasii duqay laka laka goodoomi laka rafaadi ilaa jibooyinka ku dhiidi duqaami ilaa haddii sida hoose ku dhiidi markaan duqaymo tusan qofsadaan duqaymo waa laleedahay maaad diyaarad haddii intay maraas una dadka ilaahay isdhaafo qatkile waa galbi talefon halaan dara walaha ogdeeda talefon waayna laakiin waay jeeshka hay talefon malaan inta badan askarti maybo nimanka hadda booliiska la raaco hadda maybo hadda magaalada roogo mashinka dara laakiin askari duu roog iyo mobail misa ragaan balle markii la keleeyey oo maybo beesada hadhiyaas walsiya todobaatan dolar markan balle markii beesada hadhiyaas walsiya mida kaleet madila fasaw soo siyedo sagaalbada roogi wala siyada hadana bar laakiin askari guriga telefoon ka dalow maragas ma jirog ma loo galado oo lagu soon shaku mana dhati mana ma ma loo galado shaku umil sendugay laakiin umil daagis fi ay misa meelam shaka wara aan da qorshada ay booyana hormana ka noolada inaan shaqaysada yaadgan qorshada inay fiinda soo sadan inaan is fiinay boo qorsada lan kasta muxtan hadii inkastoo la hadan oo hadii muxtan siyabe iyagana kuma yartu mijan oo مثلا ولا انجيس جمجر معنا انا بس هو دور لا يبدا انت بين درا ولا هي معنا كرجع انت مدد دبا كان مدد دباونه كرجع ما الجوج معنا ما الجوج مر لان درو ايش ان انت رجع marka anay isafiyan insha Allah bilaas dawladda Soomaaliya may buu ahaa eed eed marlabaad in mar saddexaad in mar boqolaad jeer may buu ma hanaga sidii loo wayti ma hanaga jazakallahu khairan